أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo maleeshiyaadka murtadiinta baangaraafta ayaa dad shacaba ku laayay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose dowladda eritreya ayaa lagu eedeeyey in ay ka dambeysay dagaalka khasaaraha badan dhaliyey ee dhex maray xukuumadda xabashida etoobiya iyo jabhadda t b l f ee tigree siyaasiyiinta murtadiinta mucaaradka ah ayaa mar kale eedayn kulan u jeediyey madaxa kooxda ridada soomaaliya ganacsato soomaali ah ayaa dil iyo dhaawaca loogu geystay dalka koonfur afrika xilli ay sii kordhayso dhibaatada lagu hayo soomaalida ku dhaqan dalkaasi howlgal qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey siliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaystiga kufaarta kenya wilaayaadka islaamiga ah ee galgaduud iyo bakool ayaa soo bandhigay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran maleeshiyaadka murtadiinta baangaraafta ayaa dad shacaba ku laayay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cabdulqani maxamed maleeshiyaadka ridada baangaraafta ee sida gaarka ay u tababartay dowladda saliibiyada ee mareykanka ayaa xalay tuulada yubis ee hoos tagta deegaanka zabiib ee wilaayada shabeellada hoose waxay ku xasuuqeen qoys isugu jira aabbaha iyo hooyada reerka ah iyo caruurtii qoyskaasi dadka shacabka ah ee murtadiinta dileen ayaa gaaraya ilaa shan ruux oo afar ka mid ah ay isku qoys ahaayeen halka qofka shanaadna uu ahaa nin marti uu ahaa qoyskaasi waxaana sidoo kale weerarkaasi ay ku dhaawaceen murtadiinta hal wiil oo ka mid ahaa caruurta qoyskaasi magacyada dadka cadowga ay dileen waxaa ka mid ahaa aabbaha qoyska ah cabdulaahi siidow abikar hooyada qoyska xaliimo axmed abikar maryamo cabdulaahi siidow oo ka mid ahayd caruurta qoyskaasi waxayna ahayd shan sano jir jamaal cabdulaahi siidow wuxuu ka mid ahaa caruurta qoyskaasi wuxuuna jiray toddoba sano xasan dhigaal maamow oo ahaa nin qoyskaasi marti uu ahaa isagana cadowga ayaa dilay waxaa sidoo kale murtadiinta dhaawac garaab ah u geysteen salmaan cabdulaahi siidow oo toban sano jir ahaa caruurta qoyskaasina ka mid ahaa dhowr jeer ayay sidan oo kale maleeshiyaadka murtadiinta si bareer ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ugu xasuuqeen dad shacab ah soomaaliyeed oo aan waxbo galabsan mahadsanid cabdulqani dowladda elitereya ayaa lagu eedeeyey in ay ka dambeysay dagaalka khasaaraha badan dhaliyey ee dhex maray xukuumadda xabashida etoobiya iyo jabhadda t b l f ee tigree sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare warbixin cusub oo ay soo saartay hay-ad ka faalloota arrimaha siyaasadda iyo dagaalada fadhigeeduna yahay maraykanka laguna magacaabo the century ayaa soo bandhigtay baaritaan cusub oo muujinaya in hogaamiyaasha dowladda eritereya ay si heeladaysan u qorsheeyeen oo ay diyaariyeen dagaalkii ka dhex qarxay t b l f iyo dowladda etoobiya xilli hore warbixintu waxa ay sidoo kale caddaynaysaa in ciidamada eritereya ay si nidaamsan u fuliyeen belelago xoogan oo lala beegsaday hantida shacabka intii uu socday dagaalka iyo kadib iyadoo iftiimisay dhacdooyin halis ah oo isugu jira boobka dahabka waxyaabaha taariikhiga ah taasoo ay weheliso kufsi jirdil afduub iyo xadgudubyo kale oo lagula kacay shacabka tigre hogaamiyaasha eritereya waxaay door firfircoon ka qaateen abaabulka dagaalka iyagoo qorsheeyay in t b f la ciqaabo islamarkaana si hoose ula shaqaynayay dowladda cusub ee etoobiya oo markaas khibrad yar lahayd ayaa lagu yidhi warbixinta the century intii u dhexaysay labada kun iyo labaatan ilaa labada kun labayo labaatan ciidamada eritereya waxay fuliyeen belelago baahsan taas oo sababtay khasaare bini-aadinimo iyo dhaqaale oo baaxad leh welina lama helin cid mas-uuliyaddeeda qaadata ayay leedahay warbixinta oo sii socotaa taqhriirka ka soo baxay the century ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda eritereya ay u diyaargaroobayso dagaal culus oo mar kale ka qaraxa gobolka tigre waxaana muuqata in eritereya mar kale laga yaabo inay si toos ah uga qayb qaadato colaadda mahadsanid caliyare siyaasiyiinta murtadiinta mucaaradka ah ayaa mar kale eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan siyaasiyiinta mucaaradka ayaa si weyn nooga deeriyey xaaladda cakiran ee ay wajahayaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan xadgudubyada xargaha goostay ee dadka ku nool caasimada muqdisho ay kala kulmayaan murtad gurguurte oo ah madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad daahir amiin jeesow oo ka tirsan baarlamaanka dawaaqiidda ayaa sheegay in aan la aqbali karin dilka dhaca musuq maasuqa eexda iyo barakaca uu maamulka gurguurta ku hayo shacabka ku nool magaalada muqdisho waxa uu sidoo kale xusay in murtad gurguurta uu si cad meel fagaara ah uga sheegay in qaar ka mid a xubnaha xukuumaddiisa loo oggolaaday qaadashada laaluushka isagoo arrinkaasi ku tilmaamay mid aad looga xumaado ogaada madaxweynaheena maanta joogo magaca qumboqumbo maalintii ugu yaabka badneed wasaaradda awqaafta jaarmaha diinta gurikeedaha la furaayo wuxuu yidhi qumboqumbo in la qaato aniga ma diidani qumboqumbo ma taqaani laaluush waa laaluush in la qaato aniga ma diidani madaxweyne dalkiisa uu leeyahay bal ka warrama waa wax cajiib ah madaxweyne qumboqumbo waa kaa qornay ciidankii soomaaliya ee waddanka kenya uu isu dhiibay waan kaa qornay ardadii soomaaliyeed ee iyaga oo iskoolkooda u dareeray laga gatay waan kaa qornay gabar yar oo dhallinyaro ah oo iskool intay aada gurigeeda la dumiyo bugaagta madaxa saaratay sawirkeeda meelaas ku yaallaa intaasoo xumaan ah inaad buuggaada ku qorato nasiib darro weyn waay sidoo kale murtad cabdulaahi sheekh xasan oo ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka ayaa si adag u dhaliilay xasan gurguurte iyo habdhaqankiisa isagoo sheegay in hadalladiisa inta badan ay ka fog yihiin xaqiiqda dhabta ah wuxuu tilmaamay in maamulka riddada uu ku guuldareystay maareynta arrimaha muhiimka ah sida dayactirka garoonka diyaaradaha ee aadan cadde isagoo xusay in xaaladda amniga murtadiinta ee gudaha muqdisho ay si weyn u liidato gurguurtana uu cabsi daraaddeed diyaarad u qaatay meel xamar u jirto toddoba iyo labaatan kilomitir oo keliya madaxweynuhu marka bal haynoo dambeeyo lixdan malyan garoon lagu dhisay midkan halla waxa ka dhiman oo yacni biyuhu galeen halaga saaro biyaha waxaad ogtihiin oon qarsanayn anoo ka xun runtii in bishii dhowr jeer habeenkii hoobiyo lagu rido garoonka oo xamar laga soo dhex ridaayo madaxweynuhu nabadgelyada meeshuu lee garoonka dhisaayo toddoba iyo labaatan kilomitir ay xamar u jirtaa diyaaradii rakabtaro ku tegay wuxuuna leeyahay marka garoonanka dhisaynaa meel oo isaga uu rakabtar ku tegaayo xataa caadi uusan u tegi karin garoon in la dhisaan rabnaa in horumar la suubiyaan rabnaa laakiin in riwaayad la jela ma rabna in xaqiiq la aadan rabnaa madaxii hore ee kooxda riddada shariif murtad oo isaga laftiisa mar xalay ka hadlayay dhibaatooyinka baaxadda leh ee gurguurta iyo nidaamkiisa dalka ay ku hayaan ayaa muujiyey rajabeel waxaana uu yidhi oo hadalladiisii ka mid ahaa muqdisho hadda sida wax uga socdaan hadday u socdaan waxaa u malaynaa wax soomaali u horay anu ma aqaano marba marka kasii dambeysa waxaa sii xoogeysanaya khilaafka ka dhexeeya murtadiinta iyagoona hadallo kulkulul isku dhaafsanaya warbaahinta mahadsanid abuuxasaan ganacsato soomaali ah ayaa dil iyo dhaawac loogu geystay dalka koonfur afrika xilli ay sii kordhayso dhibaatada lagu hayo soomaalida ku dhaqan dalkaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen marwaan maxamed magaalada cape town ee dalka koonfur afrika ayaa laga soo sheegayaa dhacdo weerar ah oo ka dhan ah ganacsatada soomaaliyeed burcad hubaysan ayaa weerar qorshaysan ku qaaday goob ganacsi oo ay soomaalidu maamulayeen halkaasoo dad soomaaliyeed ay ku waxyeeloobeen dhacdadan ayaa si weyn uga argagixisay bulshada soomaaliyeed ee gudaha koonfur afrika ka ganacsada kuwaasoo muddo dheer wajahaya halis joogto ah oo dhinaca ammaanka ah weerarkan ayaa sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray ganacsatada soomaaliyeed ee ku sugnaa xarunta ganacsiga sida la xaqiijiya hal qof oo Soomaali ah ayaa ku dhintay rasaasta weerarkaasi kaas oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cali marka laga soo togo dhimashada waxaa la sheegayaa in laba qof oo kale oo Soomaali ah ay ku dhaawacmeen weerarka kuwaas oo si degdeg ah loogu qaaday xarun caafimaad si loogu dabiibo dhaawacyada ay qabaan weerarkan ka dhacay magaalada Cape Town waxa uu marka la iftiiminayaa halista joogtada ah ee haysata ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika kuwaas oo si joogto ah wadahaya dhibaatooyin amni oo soo noqnoqday mahadsanid marwan howlgal qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya sida mar kale uu warbixinta warkan ku eegayo walaalkeen cabdulqani maxamed ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada dhulalka muslimiinta ah ee xoogga ku haysato saliibiyadda kenya waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ah ee deegaanka guba ee hoostaga magaalada baanas ah ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya dagaalkan ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana jira khasaare saliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaas inta la xaqiijiyey waxaa allah fadligii dagaalkaas ku dhaawacmay kow iyo toban askari oo kufaarta kenya ah kuwaasi oo afar ka mid ah ay garaab tahay waxayna wararka ay heshay andalus intaasi ku darayaan inay jiraan tiro askar kufaarta kenya ah oo dagaalkaas lagu dilay ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada gudaha kenya ayaa sii kordhiyey weerarada ka dhanka kufaarta kenya waxayna weeraro joogto ah ka fuliyaan gobolada wajeer gaarisa mandheera iyo laamuha ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya mahadsanid cabdulqani wilaayaadka islaamiga ah ee galgaduud iyo bakool ayaa soo bandhigay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta aan ku horumarno taayibiinta lagu soo bandhigay wilaayada galgaduud iyo mar kale walaalkeen marwaan maxamed waa askar toobadkeenayaal ah oo gaaraya ilaa shan taayibiin ah oo lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kuwaas oo kasoo toobadkeenay falkii gaalnimo ay ku jireen islamarkaana soo faarujiyey safafka maleeshiyaadka murtadiinta toobadkeenayaashan ayaa qayb ka ahaa maleeshiyaadka riddada ee isugu yeera macawiisleyda ah kuwaas oo kooxa riddada soomaaliya ay ku soo daabashay deegaano ka tirsan galgaduuda kuwaasi oo doonaya inay duulaan ku soo qaadaan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee ka tirsan wilaayada taahibiintan ayaa markii toobada loo qabtay kadib waraysi ay la yeelatay idaacadda islaamiga andalus kaga warbixiyey halkii ay ka raaceen maleeshiyaadka u adeega gaalada iyagoona sidoo kale ka warramay sababaha ku kalifay inay ka soo baxaan safka cadowga isla markaana farin u diray haraadiga murtadiinta ee ku sugan safka cadowga cumar maxamed axmed waxaan ahay nin macawisleeya oo galay ciidamadaas waxaan uga beeray deegaanka waniinle marka hore waan galay waxaan ku qaatay qoryaal la qaadaha layiri haddaan cid ilaa borto igu tashkiilisa ma jirin waa la qaadanaa markii la dhahay anigaa isaga beeray marka adiga waxaan ku jiray todoba bilood camalan siday kadibna xoogaa mabdo inuu qalday aan arkay waana kasoo tegay waxaana u imiday wilaayada islaamiga aniga cali maxamuud culisoob nimankan meeshaan wanile deegaanka ahaa anigoo jooga ay iigu yimideen inaad qoragaas qaadaa laga raba yidhiheen haddana kuuroonyahay waa idinka haayaan idhi waayaan idhi maya inaan inaan haddana kuuroon yahay muslimnimada kusoo darmo haddana kuuroon yahay ilaahay xaggii usoo tooba keeno muslimiintana aan ogeyseen u imidba anba usoo feyrmeysdhabo shan bilood haddana kuurooya saasaa buu qalbigaygu ah waa gaarsiiyaa inuu haddana kuuro muslimiinta haddana kuuro ilaahay xaggii usoo taaibo muslimiintan u yimaado ee towxiidka loo qabtaan ugu taga muga alla kaasoo naqee ilaah ii naqani joogtaa mahad cali maxamed waxaan uga beeray deegaanka masagawey waxaan ahay macaawisley waxaan uga beeray masagawey waxaan ku beeray adiga muddo oo haddaan ay kasoo wareegtay todoba bilood camal laga joogo hadda inta aan ku jirana inta hadda oo dagaalayo wax oo dhaceen hal dagaal aan galay oo wanin laka dhacay markaan arkay adiga waxaan israaday waxaan hadda maba gashay laakiin saad uga bixi laheed ayuu uun hadda macnaha aad isaga basri laheed waa inaad goobto waxaan ku fikiray marka inaan qoragoora aan iska dhigo mahaana macnaha haddaan misgoy anaan toos in isaga soo dhiibtid waxaan israaday markaas aasama kartid macnaha toos kuma soo bixi kartid wax dhacaana qof ma hesho waa soo wactamay waa u sheega waa lagu qaabilaya yirahdo waana lagu warbixaha anigoo maxamed cali xusaana daadiida afartan sano ay tahay qoragaas meeshoo laga siiyey deegaanka masagoy tahay wax badan oo u dhexeeyaanoo nimagaas dal ku dheelin iyo burburin iyo dhac iyo wax islaameed jajabsigood qaladka hore badanba laakiin aniga go-aanka aan soo qaato bilooyinka aan haystaan waxuu ahay marnaba ninka la yidhaahdo meesha uun dadka iyo deeqiya waagadar iyaga actoor iga jiraan maahane hal marmeed waleed meelay joogtay tegi lahayd go-aanka soo qaadhahayba ha si wanaag iyo sharafaa lay soo dhoweeyey wax dhiboo la geysta ma jiraan dadka halka iga dambeeyo ninka la yidhaahdo wax fahmayana waxaan ugu baaqi lahay inay walaayada soo laabtaan u yimaadeen diinka ilaahayna ay ku soo noqdaan ee alla u tooba keena taayibiinta lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa qayb ka noqonaya askar taayibiin ah oo toddobaadyadii lasoo dhaafay si raxan raxan ah u soo gaarayay wilaayada galgaduuda kuwaas oo soo faarujinaya sababka riddada markana aan eegno taayibiinta bakool iyo mar kale xasan cabdiraxmaan abuuxasaan sida biyo fatahay oo kale ayay maleeshiyaadka taa'ibiinta ah ee ka soo baxaya safka murtadiinta ugu soo qulqulayaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool iyagoo ka faa'iidaysanaya baaqiyo ay horey u direen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool iyo golaha nuqabada wilaayada oo dhowaan jeediyey baaqiyo ku wajahan maleeshiyaadka riddada ee ku jira safka cadowga saacadihii lasoo dhaafay waxaa degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool iyo deegaanka buurdhuxunle lagu soo bandhigay taa'ibiin kala duwan oo ka kala yimid magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan iyo magaalada baydhabo ee gobolka baay kuwaasoo markii hore cadowga kaga biiray gobolka bakool isaaq ibraahim maxamed faarax ibraahim cabdi yarow yare macalin iyo saalax mukhtaar cali ayaa lasoo bandhigay iyagoo ka soo baxay safka gaalada waxayna maanta ka mid yihiin dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada islaamiga ee bakool kadib markii towbada loo qabtay wareesyo kooban oo ay siiyeen idaacadda islaamiga andalus ayuu mid weliba oo ka mid ah kaga warbixiyey halka uu ka yimid iyo xilligii uu ku biiray safka riddada isaaq ibraahim maxamed beledweyne gaalada oo murtadiintan beledweyne rogda ka tirsanay muddo oo labada kun labaatio afarta bili tobnaad meeli laynankaseedi anoo beeroli ahaa meeloloo kalaawen beesaloo kalaawaya meelle isku ku dhaaseedi nolol fayle taale lieri la aga tuurin waa lieri beengana lii sheegay nolol maka arag farxaan ibraahim abdi gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne waxaa aniyo kuwaan ku jiro ciidamada meesha u tagay meesha ciidanimo ku tagay kabacdeen muddo waxaan joogay saddex bilood iyo afar iyo toban ishaa kabacdeen way haytaan waa arkay alxamdulilah markaaba fiirmayeel hooyo aabanaya iyo goleen oonan meesha tagay hooyan la bariga qabanayn aaban la bariga qabanayn oo kabacdeen anan kooda ganacga iska shaqaysanayay oo qof maxaa farisrama yaqaan makaanika iska iska shaqaysanaya saasay tahay oo wixiina arkay hooyaaba markaana soo hadlayan dhahay insha allah inaan soo baxan raba wilaayada islaamiga meel walba kusuunyin ay igala hadashin oo nidaamka soo dhexmara oo degmadeeda iska imaadaan rabaan dhahay magacay يرو يرم على مردوينا كما قف همال اسكا هاي مركا مركا بعدنا مرتدين تاكي كوبيري ان كتب كانوا ما واحد وايو كدغمان او waxaas waarkay inahu yahay oo waxan ku dhaqmaan waarka ilaahay dartiisa uu soo baxay hayaga nidaamkan waxa ma aragta waxa oo diin soomaalida ku dhaqan dalkaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen marwaan maxamed magaalada cape town ee dalka koonfur afrika ayaa laga soo sheegayaa dhacdo weerar ah oo ka dhan ah ganacsatada soomaaliyeeda burcad hubeysan ayaa weerar qorshaysan ku qaaday goob ganacsi oo ay soomaalidu maamulayeenna halkaas oo dad soomaaliyeed ay ku waxyeeloobeenna dhacdadan ayaa si weyn uga argagixisay bulshada soomaaliyeed ee gudaha koonfur afrika ka ganacsada kuwaasoo muddo dheer wadahaya halis joogto ah oo dhinaca ammaanka ah weerarkan ayaa sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaadhay ganacsatada soomaaliyeed ee ku sugnaa xarunta ganacsiga sida la xaqiijiya hal qof oo soomaali ah ayaa ku dhintay rasaasta weerarkaasi kaas oo lagu magacaabi jiray maxamed cali marka laga soo tago dhimashada waxaa la sheegayaa in laba qof oo kale oo soomaali ah ay ku dhaawacmeen weerarka kuwaas oo si deg deg ah loogu qaaday xarun caafimaad si loogu dabiibo dhaawacyada ay qabaan weerarkan ka dhacay magaalada cape town waxa uu mar kale iftiiminayaa halista joogtada ah ee haysata ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool koonfur afrika kuwaas oo si joogto ah wadahaya dhibaatooyin amni oo soo noqnoqday mahadsanid marwan howlgal qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya sida mar kale uu warbixinta warkan ku eegayo walaalkeen cabdulqani maxamed ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada dhulalka muslimiinta ah ee xoogga ku haysato saliibiyadda kenya waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka guba ee hoostaga magaalada baanas ah ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya dagaalkan ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana jira khasaare saliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaas inta la xaqiijiyay waxaa allaha fadligii dagaalkaas ku dhaawacmay kow iyo toban askari oo kufaarta kenya kuwaasi oo afar ka mid ah ay garaab tahay waxayna wararka ay heshay andalus intaasi ku darayaan inay jiraan tiro askar kufaarta kenya ah oo dagaalkaas lagu dilay ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada gudaha kenya ayaa sii kordhiyey weerarada ka dhanka kufaarta kenya waxayna weeraro joogto ah ka fuliyaan gobolada wajeer gaarisa mandheera iyo laamuha ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya mahadsanid cabdulqani wilaayaadka islaamiga ah ee galgaduud iyo bakool ayaa soo bandhigay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta aan ku horumarno taayibiinta lagu soo bandhigay wilaayada galgaduud iyo mar kale walaalkeen marwaan maxamed waa askar toobadkeenayaal ah oo gaaraya ilaa shan taa'ibiin ah oo lagu soo bandhigay wilaayadda islaamiga ah ee galgaduuda kuwaasi oo ka soo toobadkeenay falkii gaalnimo ay ku jireen islamarkaana soo faarujiyey safafka maleeshiyaadka murtadiinta ah toobadkeenayaashan ayaa qayb ka ahaa maleeshiyaadka riddada ee isugu yeedha macawisleyda kuwaas oo kooxa riddada soomaaliya ay ku soo daabashay deegaano ka tirsan galgaduuda kuwaasi oo doonaya inay duulaan ku soo qaadaan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee ka tirsan wilaayada taahibiintan ayaa markii toobada loo qabtay kadib waraysi ay la yeelatay idaacadda islaamiga andalus kaga warbixiyey halkii ay ka raaceen maleeshiyaadka u adeega gaalada iyagoona sidoo kale ka warramay sababaha ku kalifay inay ka soo baxaan safka cadowga islamarkaana fariin u diray haraadiga murtadiinta ee ku sugan safka cadowga cumar maxamed axmed waxaan ahay nin macawisleeya oo galay ciidamadaas waxaan uga beeray deegaanka wanaynle marka hore waan galay waxaan ku qaatay qoryaal la qaadaha layiri haddaan cid ila abuurto igu tashkiilisa ma jirin waa la qaadanaa markii la dhahay anigaa isaga beeray marka adiga waxaan ku jiray todoba bilood camalan siday kadibna xoogaa mabdo inuu qalday ahaan arkay waana kasoo tegay waxaana uga imiday wilaayada islaamiga aniga cali maxamuud culisoob nimankan meeshaan wanile deegaanka aha anigoo jooga ay iigu yimideen inaad qoragaas qaadaa laga raba ay yidhaheen haddana kuuroon yahay waa idinka haayaan idhi waayaan idhi maya inaan inaan haddana kuuroon yahay muslimnimada kusoo darmo haddana kuuroon yahay ilaahay xaggii usoo tooba keeno muslimiintana aan ogeysaan u imidba anba usoo feermeysnaba shan bilood haddana kuuroon saasaa boqolbigaygu ah waa gaarsiiyaa inuu haddana kuuroon muslimiinta haddana kuuroon ilaahay xaggii usoo taaibo muslimiintana u yimaado ee towxiidka loo qabtaan ugu taga muga alla kaasoo naqee ilaah waa inaqani joogtaa mahad cali maxamed waxaan uga beeray deegaanka masagawey waxaan ahay macaawisley waxaan uga beeray masagawey waxaan ku beeray adiga muddo oo haddaan ay kasoo wareegtay todoba bilood camal laga joogo hadda inta aan ku jirana inta hadda oo dagaalayo wax oo dhaceen hal dagaal aan galay oo wanenla ka dhacay markaan arkay adiga waxaan israaday waxaan hadda maba gashay laakiin saad uga bixi laheed ayuu unada macnaha aad isaga basri laheed waa inaad goobto waxaan ku fikiray marka aan qoragoora aan iska dhigo mahaana macnaha haddaan misgoy anaan toos in isaga soo dhiibtid waxaan israaday markaas aasama kartid macnaha toos uma soo bixi kartid wax dhacaana qof meesho waa soo wactamay waa u sheega waa lagu qaabila yirahda waana lagu warbixaa anigoo maxamed cali xusaana daadiida afartan sano ay tahay qoragaas meeshoo laga siiyey deegaanka masagoy tahay wax badan oo u dhahayaan oo nimagaas dal ku dheelin iyo burburin iyo dhac iyo wax islaameed jajabsigood qaladka hore badanba laakiin aniga go-aanka aan soo qaato bilooyinka aan haystaan waxuu ahay marnaba ninka la yidhaahdo meesha uun dadka iyo deeqiya waagedeer iyaga actoor iga jiraan maahane hal marmeed waleed meelay joogta tegi lahayd go-aanka soo qaadhaahayba haa si wanaag iyo sharafaa lay soo dhoweeyey wax dhiboo la geysta ma jiraan dadka halka iga dambeeyo ninka la yidhahdo wax fahmayana waxaan ugu baaqi lahay inay walaayada soo laabtaan u yimaadeen diinka ilaahayna ay ku soo noqdaan ee alla u tooba keena taa'ibiinta lagu soo bandhigay wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud ayaa qayb ka noqonaya askar taa'ibiin ah oo toddobaadyadii lasoo dhaafay si raxan raxan ah u soo gaaraya wilaayada galgaduuda kuwaas oo soo faarujinaya sababka riddada markana aan eegno taayibiinta bakool iyo mar kale xasan cabdiraxmaan abuuxasaan sida biyo fatahay oo kale ayay maleeshiyaadka taa'ibiinta ah ee ka soo baxaya safka murtadiinta ugu soo qulqulayaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool iyagooo ka faa'iidaysanaya baaqiyo ay horey u direen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool iyo golaha nuqabada wilaayada oo dhowaan jeediyey baaqiyo ku wajahan maleeshiyaadka riddada ee ku jira safka cadowga saacadihii lasoo dhaafay waxaa degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool iyo deegaanka buurdhuxunle lagu soo bandhigay taa'ibiin kala duwan oo ka kala yimid magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan iyo magaalada baydhabe ee gobolka baay kuwaasoo markii hore cadowga kaga biiray gobolka bakool isaaq ibraahim maxamed faarax ibraahim cabdi yarow yare macalin iyo saalax mukhtaar cali ayaa lasoo bandhigay iyagoo ka soo baxay safka gaalada waxayna maanta ka mid yihiin dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada islaamiga ee bakool kadib markii towbada loo qabtay wareesiyo kooban oo ay siiyeen idaacadda islaamiga andalus ayuu mid weliba oo ka mid a kaga warbixiyey halka uu ka yimid iyo xilligii uu ku biiray safka riddada isaaq ibraahim maxamed beledweyne kuwa gaalada oo murtadiintan beledweyne rowda ka tirsanaya muddo oo labada kun labaatiyo afarta bili tobnaad meeli laynanka seedi anoo beeroli ahaa meelo loo kalaawen beeso loo kalaawaya meelle isku ku dhaaseedi nolol fayle taale lieri laaga tuuruha lieri beengana lii sheegay nolol maka arag farxaan ibraahim abdi gobolka hiiraan gaaraan degmada beledweyne waxa aniyo kuwaan ku jiro ciidamada aan meesha u tagay meesha ciidanimo ku tagay kabacdeen muddo waxaan joogay saddex bilood iyo afar ish- afar iyo toban ishaa kabacdeen way haytaan waa arkay alxamdulilah markaaba fiirmayeel hooyo aabanay iyo goleen oonan meesha tagay hooyan la bariga qabanayn aaban la bariga qabanayn oo kabacdeen anan kooda gacan uga iska shaqaysanayay oo qof maxaa ahay, farisamo yaqaan makaanika iskaas ka shaqaysanaya saasay tahay oo wixiin arkay hooyo aaba markaana soo hadlayaan dhahay insha allah inaan soo baxan raba wilaayada islaamiga meel walba ku suunyinaya igala hadashin oo nidaamka soo dhexmara oo degmadeeda iska imaadaan rabaan dhahay magacay irow yar maalin beledweyne ka imaaday qof hamaal iska ahay marka markii kabacdana murtadiinta ayaa ku beeray in ka toob keeno maaha waxda ayaga ku dhaqmayaan iyo waxaas u arkay innahu yuhu oo waxan ku dhaqmayan u arkay ilaahay dartiisa ugu soo baxay hayaga nidaamkan waxaa ma aragta waxa oo diin ma laha waxa magacay member dheray salam mukhtaar ali an oo baydhowrigo murtadiintanka darami ilaahay gaadi sanadka may hayteed lamada kun labaatan sideedii baydhow dhatee dhibuu ka galay baydhow dhatee sagaal bilood dhibuu ka jari maalmiin amaareen tababaraayeen tababar oo noyaal badan ee emili ka qaadani gaabkaada lindigaar gala lahay gaabka lunku bahalahay gaabkaada geedisood lin gala lahay lin iyo gaabkoo lin istaafaday noyaal badan tababar emili lin ibareeda diinta dhumooy meli muslimka rugo oo aaday awka rugan waalidka rugo adorti bahka noolayti isku ka noolahay geli anna isood waxay ka aragi dhaganka islaamka isku ka dhagan diinta ka dhagoy diinta ka dhamoy adoo muslim eetada isku dhamoy geli sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo dhowaan wareysi siiyey idaacadda islaamiga andalus ayaa baaq cod dheera u diray maleeshiyaadka riddada ee xaabada u ah dagaalka ka holcaya bariga afrika waxaan leenahay raggaas ee maaragtay qaraabad aan ahayn oo maxaan ku irahda cadowga raacay oo axratuur u noqday oo kitaabkooda iyo diintooda iyo dalkooda iyo dadkooda inay la dagaalamaana loo carbiyey oo gaaladu maaragtay ay ka adeeganayso waxaana leenahay insha allahu taala ilaahay u toobadkeenna soo noqda dalkiina u imaada gacmo furan baa laidinku soo dhaweynayaa odayaashii diyaar bay idin yihiin wilaayadii diyaar bay idin tahay allihii khaaliq ahaa idin abuuray maaragtay usoo noqda bal maaragtay kitaabkiina usoo noqda oo dalkiina kusoo noqda oo dadkiina usoo noqdaan leenahay wilaayadan gacmo furan idinku soo dhaweysaa odayaashan diyaaray u yihiin insha allah wilaayada islaamiga ee bakool waxay ka mid tahay wilaayaadka ugu badan ee lagu soo bandhiga maleeshiyaadka taa'ibiinta ah ee ka soo baxaya safka riddada waxaana askari weliba oo taa'iba loo soo dhoweynayaa si heer sare ah waxaana loo lacagaynayaa hubka iyo agabyada kale ee safka cadowga ay kala soo baxaan guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad al andalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu